haddii ariiq kaleo mursala loo helo oo inay isku shuyuukh labada irsaalisay ayna isku shuyuukh ka qaadanin ayuu shaafici yidhi ama ariiq kaleo musnada loo helo ama qowl saxaabi loo helo ama jamaahiirta culammadu ay waafaqaan wuxuu noqonayaa xujo isagoo shaafici ay mashhuur ka tahay inuu diiday mursalka xujiyadiisa haddana waxa weeye markaa sida uu marka waxyaalaha uu ogol yahay xoogaa fadfaad baa ku jirta way yaro ballaaran tahay mashaayikhda qaarkood waxay yidhahdeen sida ibnu jariir atabari taabiciinti iyagoo ku ijmaacsay waxay ku ijmaaceen maraasiisha in la aqbalo mursalada bale taabiciinta iska dhaafay kuwii taabiciinta ka dambeeyena waa ku ijmaaceen ciddii ugu horreysay mursalka xujiyadiisa diiday shaafici buu ahaa marka wuxuu tilmaamayaa ijmaac buu khilaafay shaafici warka uu sheegayna culamadu waxay yidhahen waa alad oo ma jiro waayo aimo ka horraysayba isnaadka tilmaantay haddii waxa weeye mursal kasta in la iska aqbalaayo ay ahayd maxay marka waxa weeye u yidhaahdeen taabiciinta qaarkood sawta yidhahdeen sida saciid ibnu musayib qulna samuu lana rijaalakum raggiina noo magacaaba hadday ahlu sunno yihiin fa yu'khadu xadiisuhum hadday ahlu bidca yihiinna xadiiskooda waa laga tegaya haddii la irsaaliyo see lagu kala ogaanaya inay ahlu bidca yihiin iyo inay ahlu sunno yihiin imaam muslim baa muqadimada saxiixiisa ku soo aroorinaya afarkaas oo bilmunaasaba waxaa ishaaris mudan imaam muslim ibnu xajaaj muqadimada saxiixiisa waxa uu ku soo wariyaa lama mid aha waxa uu daakhilka saxiixa ku soo wariyo saas aaweye muqadimada saxiixa wuxuu ku soo wariyo rawahu muslimna laskama ilaaqayo waa inaad qaydaa tira rawaahu muslim fii muqadimati saxiixi waayo haddii la ilaaqo waxay ku dhacaysaa daakhilu saxiix umana shardinin muqadimada wuxuu u shardiyey daakhilu saxiix uma shardin saas aawoodee waa la qaydaa waxa la yaha rawahu muslim fii muqadimati صaxiixi waa kan laba xukum ibn lmubaarak waxa uu yidhi cabdillahi mubaarak isaguna atbaacu taabiciintii ah alisnaadu min addiin walowla isnaadu laqaala man shaءa bima shaء isnaadku diintuu ka mid yahay haddii irsaal kasta la iska aqbalayo weliba macnaha fadfaadkee ballaaran muxuu leeyahy alisnaadu min addiin aasaar badan bay culamadu soo arooriyaan in hadda aan igu xaadir ahayn marka warkaa ibnu jariir atabari uu sheegay yani sax ma aha sax ma aha culamada muxadisiinta jamaahiirtoodu waxay qabaan mursalku inaanu xujo ahayn mursalka saxaabiga mooyaane maraasiisha kale inaana xujo ahayn wa bilmunaasaba waxaa xusid mudan laba mursal marka la isku quweynaayo shardi baa jira aynay culammada in badan oo ka midi tilmaamin laakiin bacdu almuxaqiqiin ay sheegeen shardigaasi waxay tahay laba mursal marka la isku xoojinayo waxaa shardi u ah labadaa yani markaa mursal labada irsaaliye inaana isku shuyuukh ahayn oo hadday marka waxa weeye labada irsaaliyey shuyuukhda qaarkood hadday wadaagaan sida shuyuukh taabiciinah hadday ka dhaxayso ay wax wada ka wada qaateen shuyuukhdaa taabiciinta ay wax ka wada qaateenna qaar daciifi ku jiraan waxaa dhici karta labadooduba sheikh daciifa inay ka wada qaateen ow kana irsaaliyey kana irsaaliyey marka taqwiyatu shay binafsihi bay noqon kartaa shaydaa laftiisii lagu quweynaya mana saxna ma noqonayso shardiga noocaas ah asal ahaan waxaa tilmaamay alimaam shaafici raxmat ullaahi calayh waxaa kaloo markaa isaguna yani sii caddeeyey ibnu taymiya raxmat ullaahi calayh waxaa kaloo isaguna marka waxa sii tawdiixiyey alcalaamat alalbani nasb lmajaaniqa shardiga noocaasa waa ka sahwiyey xaafid ibnu xajar alcasqalaani ama ma qaadan sidaas aawadeed bu qisat alqaraniiq markuu soo arooriyey laba markaa dariiq ama saddex dariiq oo mursal ah uu yidhi waxaa laga ogaanayaa ana lilqisati asla qisadu inay asal leedahay bimacnaa wuxuu tilmaamaya inay isku weynayso maraasiisha la isku xoogeynayo lakin alcalaamat albani wuxuu tilmaamaya shardigaa shaafici sheegay waa shardi muhim ah ibnu taymiyana dib ka caddeeyey oo haddii waxa weeye markaa isku shuyuukh ay yihiin waxay aqbali kartaa shiikh taabici oo daciifa inay labaduba ka wada qaateen marka laba shay oo kala duwan layskuma quweyne waxay aqbali kartaa isku shay keliya in laysku quweyne nasb lmajaamiqu macnaha noocaasa ku caddeeyey oo mas'ale muhima mas'ale muhima weeye marka taana sidaas weeyaan calaa kulli xaal axaadiista axaadkaa yani labadaa qaybood bay uqaybsantaa mursal iyo yani musnad musnadku hadduu saxiix yahay waa xujo mursalkana waxbaa lagu quweyn karaa hadduu marka mursal saxaabi yahay sidiisu xujo u yahay lakin mursal taabici hadduu yahay mursal taabici hadduu yahay sidiisa xujo uma aha laakiin waxbaa lagu kabi karaa axaadiistana in la isku quweeyo culamada muxadisiintu waa qabeen hadday mutaqadimiintii tahay hadday mutaakhiriinta tahay in walba mid walba siyaaqu adaa'i alxadiid walcancanatu tadkhulu cala alasaniidi walcancanatu cancanayntu in cancan lagu wariyaa horeaan laqbada ku soo celiya walaaxaadu aaxaadku huwa ladii kii weye yuujibu alcamala camal waajibinaya walaa yuujibu alcilma cilmi aan waajibina wayanqasimu waa qaybsamaa ilaa mursalin iyo musnadin buu uqaybsamaa falmusnadu musnadku matasala isnaaduhu sanadkiisu wuxuu xidhiidha la yidhahda walmursalu mursalkuna maa lam yatasil isnaaduhu waxaan sanadkiisu xidhiidhin ba la yidhahda fain kaana hadduu yahay ay huwa mursalku min maraasiili kayri asaxaabati cidaan saxaabada ahayn mursaladooda hadduu ka mid yahay oo mursal taabiciy oo kale uu yahay falaysa bixujatin xujo ma aha daliil ma aha lama cuskan karo ilaa maraasiila saciid bni lmusayibi saciid ibni musayib mursaladiisa mooyaane yani waxa weeye magaca calamkaa haddii ay ibnu daba dhaco laba tanweyniyo oo ibnigaasna waxa weeye uu isaga sifo ka yahay waayo sifadaa waxaa la dejiyey mar haddii calam kalena uu ka dambeeyo loo idaafeeyey meeshii mudaaf ileygo kale la dejiyey marka saciidin ibnilmusayibi lama odhan karo waa laxni saciidin ibni lama odhan karo tanwiin tuur hoos xarako keliyaad akri tanwiinta tuur ilaa maraasiila saciid bni lmusayibi mursalada saciid ibni lmusayib mooyaane fainahaa mursalada saciid ibni musayib futishat waa la baarbaaray fawajidat waxaa lagu ogaaday ay hiya iyada masaaniida inay musnada yihiin axaadiis xidhiidhsanoo can inabiyi sala allahu alayh wasalam xagga nebiga ka soo aroortay sidaasaa lagu ogaaday siyaqu adaai alxadiid oraahyada xadiidka lagu guto hada mabxasuhaa halkaa lagu baxsinaya ama lagaga hadlaya waalcancanatu cancanadu in cancan la yidhaahdaa tadkhulu cala alasaniidi sanadaday gasha yani waxa weeye cancantiibaa waxaa laga sameeyey naxti can iyo cantiibaa waa marka waxa la cancana cala wasni basmala iyo xawqalaya wlcancanatu can in wax lagu wariyaa tadkhulu waa gashaa cala alasaniidi sanadyada waa gashaa waidaa qaraa hadduu akriyo ashayku shaykhu akriyo yajuzu waxa banaan liraawi raawiga waxa u banaan an yaquula inuu yidhahdo xadaanii waa ii waramay aw akhbaranii ama waa ii waramay shiikha akrinaya markaa waidaa qaraa hadduu akriyo huwa isagu cala shaykhi shaykha uu ku dul akriyo shiikhuna mustamic yahay yaqulu wuxuu odhanayaa akhbaranii waa ii waramay walaa yaqulu xadaanii waa isilaaxaan baa la kala farqiyey xadaanii ma odhanaayo laakiin akhbaranii buu odhanaya wain ajaazahu hadduu u ijaazeeyo ashayku shayku u ijaazeeyo oo ijaaso siiyo u ogolaado ama u idmo u fasaxo inuu ka wariyo min gayri qiraa'atin akrin la'aanteed fayaqul wuxuu odhanaya ajaazanii waa ii ijaazeeyo waa ii idmay ijaazadu waa idan iyo fasaxaad wa akhbaranii waa ii warramay ijaazatan yani ijaazu iigu warramay saasuu odhanaya waxaa halkana uu kaga hadlayaa siiqa wax lagu wariyo baabkan calaa kulli xaal waxaa looga dan leeyahay axaadiistii waxa la xujaysanayo waxaan la xujaysanayn in markaa la ogaado oo la garto laakiin faniga u asalka ah waa musطalaxu اlxadiid fanigaasaa u asala oo lagaga hadlaa tacaariiftan hadda lagu siinayo waxaa la doonayaa axkaam baa lagaaga sheegaya axkaamta lagaaga sheegayo si aad u fahanto ayaa looga dan leeyahay alxukmu cala shay farcu can tasawurihi waa ta la yidhahdo xukunka shay la xukumaa waxay ka dhalanaysaayo farac ka tahay garashadaad garanayso oo haddaanad fikradba ka haysanoo garanaynin de inaad xukuntana ma suuragal aha haddii imika lagu yahay xadiiska mucancanka ah waa xuja haddaan mudallis soo werin waxaad isweydiinaysaa xadiis mucancan maxaa la yidhahdaa marka waxa weeye cancanadiibu ku tilmaamaya raawigu inuu cancan wax ku weriyaa yani way dhacdaa ha yeeshe can markuu wax ku wariyo waa siiqo ixtimaal ku jiro ixtimaal baa ku jira laakiin culammadu waxay tilmaameen waxaa la kala tafsiilinayaa cidda canta isticmaashay ma ahayd mudallis xadiiska tadliisiyo cid aan waxba aanu ka maqal aynay suurtoobi karto inuu wax ka maqlo ama ciduu hore wax uga maqlay laakiin xadiis aanu ka maqal can inuu ku isticmaalo ninka caynkaasoo kala sameeye mudallis baa la yidhahdaa nin buu wax ka warinayay waxaa lagu yaqaanay shiikh inuu yahay ama liqaabaaba ka suuragala inuu wax ka wariyo tacaasur baa jira way mucaasaroodeen can buu wax kaga warinaya siiqa ixtimaalaysa inuu waxawey wax ka maqlay mudallis baa ninkaa la yidhahdaa marka nin mudalisi hadduu can isticmaalo yani marka xadiiskiisa lama xujaysanayo allahuma ilaa intaynu ka reebi doono mooyaane haddii laakiin ninku cancano ka maran hadduu ninku ka maran yahay tadliis wax la yidhahdo beri min atadliis hadduu yahay waxa tadliiska la yidhaahdo hadduu beri ka yahay xadiiska hadduu can ku isticmaalo xadiiskaasi wuxuu noqonaya mutasil ba yani markaa noqonaya waa xadiis xidhiidhsan buu la mid yahay xadiiskaasi mutasil buu la mid yahay yani nin waxa weeye waa beri min atadliis tadliis buu beri ka yahay oo waxba ma tadliisiyo can baanu isticmaalay waa maxmuulat cala asamaac walitisaal waxaa lagu xambaarayaa samaac iyo maqal iyo itisaal baa lagu xambaaraya waxaa la mida erayo kale oo qaalo iyo anna iyo inuu isticmaalo ninkii mudaliska ahaa hadduu mudalis yahay waxa weeye sariix kuma aha markiisa inu wax ka maqlay mudaliska xadiiskiisa waxaa la aqbalaa inuu samaac tasriixiyo eray markaan ixtimaal ku jirin xadaanii samictu yaqulu kada laakiin hadduu yahay mudlis haddaanu ahayn oo tadliis ka maran yahay xadiiskiisu wuxuu noqonayaa xuja waana maxmuul cala asamaac walow can can can ha isticmaalo ama anna ha isticmaalo ama qaale ha yidhahdeen saas yadaa buu yahay waxay ka reebaan culammadu markay cancanada ka hadlayaan mudaliska bacd aima oo tadriiskoodu uu naadir ahaa aad qaliil u ahaa oo marmar wax tadriisin jiray oo culammadu marka ay ixtimaaleen ama ikhtifaareen tadriiska ay wax tadriisiyaan yani cancanadoodan ujeedaa cancanadooda waa la ikhtifaaray bacd alaima yani tadriiskoodu qaliil buu ah marka siaas aawadeed yani waktiyada ay wax ancaneeyaan culamadu waa aqbalaan waxaa kaloo jira yani ruwaadda qaarkood oo raggii ay wax ka warin jireen muddo fara badan laazimay oo malaha khaalibkiisu ay tahay wuxuu xadiis hayeyba inuu ka wada inuu ka xaalufiyey bimacnaa aanu waxba kaga tegin cilmigiisii nin wada shubtay uu yahay kaasoo kale waxaa la yidhaahdaa hadduu markaysaga can wax kaga wariyo oo wuxuu ka maqlay walow mudalis ba ha ahaado sida marka waxa wey alxaafid الdahabi uu ku sheegaya kitaabkiisa la almuqiba almuqiba ayuu ku sheegaya xaafid ibn xajar alcasqalana kitaabkiisa la yidhaahdo maraatib اlmudalisiin waa kaga hadlaya waxaanu mudalisiinta u qaybinaya ilaa shan martabo marka labada martabe ugu horeysaa axaadiistoodu waa maqbuula samaac iyo itisaal bayna ku xambaaranta ruwaadda qaarkood ma martabada labaad baa laga dhigayaa mise martabada saddexaade aan xadiiskeeda la aqbalaynin ilaa samaac la tasriixiyaa laga dhigaya taas waa mawdicu nadar culamadu isku khilaafeen waxaa laga yaabaa rag uu ku tiriyey xaafid ibnu xajar martabada labaad inuu yahay inuu waxa weeye caalim kale ku tiriyo martabada saddexaad inuu yahay martabada saddexaad inuu yahay inuu ku tiriyo marka taasi waa arin ikhtilaafu nadar iyo ijtihaad ku xidhan lakiin min xaysu اlasli inay jirto yani rag waxa weeye markaa la ikhtifaaro ama ima liqilati tadliisihim iyo ama waxa weeye marka luzuumka faraha badan le shiikooda ay laazimeen oo haalibudan ay tahay waxay xadiis hayeenba inay ka wada qaateen labadaa qaybood culamadu waa sheegan raawigu markuu ka warinaayo shiikha siyaalaha wax uga wariyo waxaa ka mida inuu yidhahdo xadaanii iyo akhbaranii marka wuxuu kaga warin karaa xadaanii iyo akhbaranii weliba xadaanii wuxuu samaac shiika ka maqlay waa inuu shiiku ku akriyey oo shiiku sawtkiisa hadalka uu kaga maqlay sawtkii shiika xadiiska isagoo akrinaya ayuu raawigu ka maqlay xadaanii buu odhanaya akhbarayna waa odhan karaa labada xadaanii baana si xoog badan yani sii quwo badan haddii waxa weeye ay tahay uu isagu shiika ku dul akriyo oo ardaygu akriyo shiikuna dhegaysanayo wuxuu odhanaya akhbaranii ee xadaanii ma odhanayo yani ariiqada asalkee ugu markaa mudani waa inuu shiiku akriyo ardayguna dhegaysto bacdibaa sida kale yidhi laakiin waxa weeye taas waa daciif in la yidhahdo ardaygu inuu akriya xoog badan waa daciif ee sida xooga badan lihi waxa weeye waa inuu shiiku akriyo ardayguna dhegaysto waana sidii asalka ahayd waayo nebigu intuu akriyo sala allahu alayh wasalam baa saxaabadu dhegaysan jiray qaybta labaad waa inuu ardaygu shiika ku dul akriyo akhbaranii ma odhanaya axadaanii ma odhanayo qaybta saddexaad waa inaanu markaa waxa weyaan yani ku akriyinba shiikuna ma akriyin ardayguna ma akriyin waa ku ijaaziyey buuli ajaztu laka yani marka waxa ma sabata ama ma saxa laka min marwiyaati ijaazadii marna waxaa raaci karta munaawalo marna ma raaci karto labada nocba waa jiraan inuu kitaabkiisi intuu dhiibo u yidhahdo waxa kitaabkaa ku yaalaba waan ku ijaaziyey waa munaawalo iyo ijaazo wada socota ajaazanii buu odhanaya ama akhbaranii ijaazatan waxayna in badan markaa caadadooda ku dareertay markay waxa weeye akhbaranii inay ilaaqaan iyagoo ijaazo uga jeeda taasna waa dhacday wlcancanatu cancanadu tadkulu waa gashaa cala alasaniidi sanadyaalkay gashaa waidaa qara'a hadduu akriyo ashaykhu baa akriyey yajuuzu ardayguna waa dhegaysanayey يجuز waxa banaan liraawi raawiga waxa u banaan an yaquula inuu yidhahdo xadaanii waa in waramay aw akhbaranii waidaa qara'a hadduu akriyo huwa ardaygu cala shaykhi buu ku dul akriyay yaquulu wuxuu odhanaya akhbaranii waa ii waramay walaa yaquulu xadaanii ma odhanaayo akhbaranii ijaazada iyo waa loo isticmaalaa marka tanna waxa weeye isilaaxooda akhbaranii way isticmaaleen laakiin xadaanii sida kalun bay ku caddahay inuu shiiku akrinayo ardaygu dhegaysanayo wain ajaazahu shayku hadduu shiiku u ijaaseeyo u fasaxo marwiyaadkiisa min kayri qira'atin akrin la'aanteed uu isagu akriyo ama ardaygu akriyo cid akridayba yadaynay jirin fayaquul wuxuu odhanaya ajaazanii waa markaa ii ijaazeeye wuxuu kaloo odhan karaa wa akhbaranii ijaazatan waa ii warramay ijaazatan buu iigu warramay ijaazo oo ii fasaxay buu iigu warramay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astakfiruka waatubu ilayk ilahi rabb اlcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wacala ali muxamed alxamdu للh رb العاalمين وsلى الlه عlى mحamd وعlى آli mحamed waxaynu ku soo jiray kitaabkii waraqaadka alqiyaas وأma alqiyaasu qiyaaska miya fahuwa radd اlfarci farc in la celiyo weeye ilى اlأصli asl loo celiyo fi اlxukmi xagga xukunka looga celiyo xukunka uu asalku leeyahay bimacnaa ka laga qiyaasanaya xukunku leeyahay ka loo qiyaasanayana la siiyo bicillatin cillo sababteed loogu celiyo cilladaasoo tajmacuhumaa kulminaysa cillada waxaa looga jeedaa waa sabab yacni maslaxa ay ku jirto xukunka in lagu xidho wa huwa qiyaasku yanqasimu waa qaybsamaa ilaa halaaثati aqsaamin saddex qaybood buu u qaybsamaa qiyaasi cilati wa qiyaasi dalaalati wa qiyaasi shabax saddexdaasuu qaybsamaa qiyaas waxaa la yidhahda qiyaasu cila qiyaasna waxaa la yidhahda qiyaasu dalaala qiyaasna waxaa la yidhahda qiyaasu shabax faqiyaas lcilati qiyaasu ciluhu ma kaanat ilcilatu waa waxay ciladu tahay yani sababta ay maslaxadu ku jirto xukunka in lagu xidhaa waa kay tahay fiihi gudihiisa muujibatan mid waajibinaysa bimacnaa keensanaysa lilxukmi xukunka keensanaysa wa qiyaasu dalaalati qiyaaska qiyaasu dalaalo la yidhaahdaa wlistidlaalu in la deliishadaa la yidhahdaa biaxadi nadirayni labadii shaye isu dhigmaayey midkood in la deliishado cala alaakhari ka kale loo deliishado ayaa la yidhahdaa wa huwa an takuna alcilatu daalatan cala alxukmi wa huwa qiyaasu dalaaluhu an takuuna waa inay noqoto alcilatu ciladu bimacnaa sababta ay ku jirto maslaxadu in xukunka lagu xidhaa waa kay tahay daalatan mid ku tusinaysa cala alxukmi xukunka ku tusinaysa walaa takunu aan noqonaynin muujibatan lilxukmi xukunka mid waajibinaysa oo keensanaysana aynu noqonaynin laakiin daalli bay u taho waa ku tusinaysaa wa qiyaasu shabahi qiyaasu shabaha ka la yidhaahda huwa alfarcu waa faraca almutaradidu ku noqnoqonaaya bayna aslayni laba asal dhexdood buu ku noqnoqonayaayo mid walba shabah buu ku leeyahay war makanaa la haleeshiyaa mise kan fa yulxaqu waxaa la haleeshiinayaa biaksarihimaa ka ugu badan shabahan bihi ee kaanshaha uu eg yahay kuu u sii fara badan yahay kaasaa la haleeshiinaya walaa yusaaru walaa yusaaru ilayhi kaa yacni laguma tago oo qiyaasu shabah markaa lama qabto xaggiis maca imkaani maa qablahu yaday suuragal tahay kuwa ka horeeya oo shaygii haddii qiyaasu cillo loo qiyaas qaadan karo ama qiyaasu dalaalo loo qiyaas qaadan karo qiyaasu shabah in loo qiyaastaa yani jaa-is ma ahoo ma banaana waxaynu soo maray shiikhu adilada la deliishado markuu ka hadlaayay wuxuu ugu horreysiiyey alkitaab oo qur'aanka ah waa kow wuxuu ku xigsiiyey asunna oo axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam ah weliba kaa uu dambaysiiyey laakiin xagga tartiibta waxay u kala horeeyaan alkitaab waxaa ku xiga asunna oo axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam isagu waa inoo dambaysiye akhbaar buu yihi waxaa ku sii xigo martabada saddexaad yaalla ijmaac waxaa ku sii xigo martabada afraad yaalla qiyaas afartaa daliil sidaasay isu daba yaalin qiyaasku qiyaasku waa daliil raabic waa daliilka afraad weeyi jamaahiiru ahlicilmi salafan wa khalafan waxay ku tageen qiyaasku hadduu shuruuddiisa dhammaystirto inuu xujo yahay oo la daliishanayo jamaahiiru lculamaa saasay qabaan adilo badan baynay u daliishadaan waxay u daliishadeen aayaat qur'aana waxaa ka mida qowluhu tacaala waanzalna macahum alkitaaba walmiizaana liyaquuma annaasu bilqist waxaanu soo dejinnay buu ilaahay yidhi rususha la jirkooda waanu ku lamaanaynay kitaab iyo miisaan miisaanku oo waxa ashyaada lagu miisaame ee lagu qiyaaso marka qiyaaska saxiixi wuxuu noqonayaa miisaanku waa miisaanku miisaan buu noqonaya waayo miisaanka cadaaladda lagu xaqiijinaya cadliguna muxuu yahay laba shay oo mutamaasileyn ah in la simo ayaa la yidhahdaa sinaan kastaa ma fiicna wixii markaa isu dhigma ee aan farqi muctabari u dhaxaynin oo waxay ku kala duwan yihiin oo la tixgeliya aanu jirin in la simaa waa cadaalad in allaha ya'muru bilcadli waalixsaan cadligana waa u daliishadeen culamadu cadligaana waa u daliishadeen miisaankana waa u daliishadeen faactabiruu yaa uli labsaar waa u daliishadeen oo ictibaarku xaaladi ciday ku sugan taha xaalad yani markaa cid ku sugan oo looga qiyaasto yani cid kale xaaladood yani taasaa la yidhahda bimacnaa xaaladeenna inaynu u qiyaasno cid inaga horeysay xaaladood oo kale aynu wax ku qaadano sidaynu ugu cibro qaadanaynaana waxay noqonaysaa faactabiruu min alcubuur baa laga keenay bimacnaa xaaladday ku sugnaayeen iyo xumaantay la yimaadeen iyo wixii ku dhacay naftiina u qiyaasa macnuhu u dhacaya oo wax ku qaato yani xaaladoodii yani naftiina markaa qoray ka matelaan oo waxay galabsadeen oo kale haddaad galabsataan waxaad filataan ciqaabtoodii lamida inay idinku dhacdo macnuhu saasuu dhacaya taasna waa qiyaas bal axaadiista laftoodana waa u daliishadeen bacd alaxaadiis iyo aayaad kaleba nin baa nabiga u yimi sala allahu alayh wasalam waxau ihi ina imra'atii waladat ghulaaman aswad afadaydii waxay dhashay ama ooridaydii ilmo madow bay dhashay yacni wuxuu markaa qariibsaday ama la yaabay isagoo aan isagu madoobeyn iyaduna aynay madoobeyn ilmo madow inay dhalaan nebigu wuxuu ku yihi sala allahu alayh wasalam hal laka min ibil geel ma leedahay waa nin reer miya sida uu garanaayo wax u fahmaayo inuu u fahansiiye ayuu nebigu rabaa sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi haa wuxuu yihi midabkoodu waa noocma waa casaan buu yidhi qaar madow bacdi miyaanu ku sugnayn madow bacd qaar ahi miyaanu ku jirin waa ku jiraa buuri xaggay kuwaasi ka yimaadeen haddii geelu cascasaa madow bacadka kuwa ahi xaggay ka yimaadeen wuxuu ihi falacalahu nazacahu cirqun waxaa laga yaabaa inuu hiddo hore jiitay baa laga yaabaa wuxuu nebigu ugu jawaabay sal allahu alayh wasalam falacalla bnaka haada nazacahu cirqun ilmahaagan ama inankaaganna waxaa laga yaabaa inuu hiddo hore jiitay ayaa laga yaabaa oo bimacnaa ciddaa ka isiraydeen cid madoobi inay ku jirtay awowyada ama ayeeyooyinka dabeedna halkaas hiddahaasi inuu jiitay baa laga yaabaa waa qiyaas xadiiskaasna bukhaari iyo muslim baa soo wariyey waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya dadku siday wax u fahmayaan in wax loogu sheego oo ninkani maadaama uu reermiyi ahaa wixii uu yaqaanay ninkani baa nebigu sala allahu alayh wasalam uu yani wax ku fahansiiyey oo ugu tusaaleeyey taasna waa lagala baxaya waxaa kaloo nabiga sal allahu alayh wasalam loo sheegay yani dhunkashada ninka qofka sooman ama ninka soomani inuu markaa xaaskiisa dhunkado taasi soonta ma jebinaysaa baa nabiga la weydiiyey sala allahu alayh wasalam sidna nebigu wuxuu ku tilmaamay inay la mid tahay luqluqashada la luqluqdo iyadoo sooman bimacnaa wax soonka jebiya baa dhunkashadani hordhac u tahay luqluqashadana wax soonka jebiyo biyo cabbitaankii abay hordhac u tahay marka haddaanu halkaa dhaafin inaan soonkii ka buraynin ayuu u tilmaamay nebigu sala allahu alayh wasalam calaa kulli xaal waxay kaloo culammadu tilmaameen siduu calaamaة بن الqayim ba uu yihi وأجmعوا عalى أنa نaظير الحaqi xaq وnaظير الbaطل baطil waxay culammadu ku iجmaaceen oo isku waafaqeen xaq wixii u dhigmaa oo la mid ah oo aan farqi udhaxaynini isaguna xaq inuu yahay wixii baطil u dhigmaana inuu baطil yahay taana waa ku iجmaaceen aصxaabtii rasuulkana salى الlahu عalيه wasalam inay umuuraha qaarkood qiyaasteen waa laga soo wariyey umuur mutacadida inay qiyaas ku sameeyeen baa laga soo wariyey risaaladda cumar bn khaaab u qoray ee abu muusa alashcari uu u diray ee culammadu qabuulka ay kula kulmeen qabuulka ay kula kulmeen waxay markaa tilmaamaysaa uma qaayis اlumuura cindaka wacrif اlamhaal uma acmad fima taraa ila axabiha ilى اllahi waashbahiha bاlxaq umuuraha markaa isaga qiyaaso waxyaalaha isu dhigmana garo dabeedna waxaad u qasadaa oo doontaa taad ku ogaato inay xaqa ugu dhowaansho badan tahay ama aad u aragto inay xaqa ugu dhowaansho badan tahay waa qiyaaskii xagga kale haddii la eego waxaa la soo wariyey aasaar yani tilmaamaysa qiyaaska in laga fogaado oo ra'yiga iyo qiyaaska ka digaysa taabiciinta qaarkood waa laga soo guuriyey yacni masruuq iyo kayrkii oo ay qaarkood leeyihiin awalu man qaasa ibliis taabiciinta qaarkood cid wax qiyaasata ibliis baa ugu horreeyey oo ay qaarkood leeyihiin bmaa cubidat ashamsu waalqamaru ila bilmaqaayiis laguma caabudin qoraxdiiyo dayaxa mooyaane qiyaasyuun baa lagu caabuday marka qiyaasku ay ka digayaan saxaabada qaarkoodna iyagoo ra'yiga yani markaa maagaya oo ka digaaya ama dhaleecaynaya ayaa soo aroortay oo ay leeyihiin markaa ra'yiga ka digtoonaada bacdu asaxaaba taa waa laga soo wariyey waa ka sugan tahay bacdu asaxaaba inay ra'yiga ka digeen oo idhahan ra'yiga ka fogaada inaad diinta ra'yi kula timaadaan taas iyadaa ka dheeraada ittahimu ra'ya fi diin yani tuhmaystoo ka shakiya yani waxa wey ra'yi ama marka waxa weeye ra'yiga inaad ra'yi diinta ku yani ku wax ra'yiyeysaan oo diinta ra'yi kula timaadaan taana iska ilaaliyaan saxaabada qaarkood waxay yidhaahdeen maalintii sulxulxudaybiya haddaan awoodi karaayo amarka rasuulka inaan radiyo oo aan diido waa diidi lahaa waxay u jeedaan markuu nebigu sala allahu alayh wasalam uu celinaayey ninkii saxaabiga ahaa ee ka soo baxsaday gaalada heshiiskii sulxulxudaybiya markuu sidaa loo qoray ayaa waxaa yimi odaygii heshiiska qorayey inaanu dhalay oo muslim ah oo waxyaalihii lagu xidhxidhay jiidanaya saa soo galay markaasuu yihi celinta la celinayo kii idin yimaada kan ka bilow markaasuu yihi kani waxa weeye wixii dambaynu markaa ka yani ka dhigaynaaye kani hadda heshiiskiiba desaana inooguma dhammaan sahayl waa cadhoodo wuxu yidhi hadaanad kaa celin wax allo waxaan heshiis kula dhiganayaaba ma jiro heshiis ba inooma dhexeeya abujandal baa la odhan jiray ninka uu nebigu sala allahu alayh wasalam celiyey halkiibuu ka dhawaaqay ninkii abujandal markaasuu yihi markaa yaa macshar almuslimiin ma waxaa laygu celinayaa markaysagaa gaaladii oo i dhibaataynaya oo i cadaabaya oo diintayda iga fitnaynaya markaasaa waxa weye rag badan hadalkaasi raadiyey marka wuxuu yidhi haddaan marka awoodi karaayo xadiiska bukhaariga saxaabiga laga soo wariyey inaan celiyo amarkaa rasuulka radiyo waan radin lahaa laakiin awoodaan ku radiyo aanan haynin ra'yi bayna iga ahayd bu kuleeyi marka ra'yiga ka digtoonaado ka shakiya calaa kulli xaal adiladan marka ay u daliishadeen qolyaha daahiriyada la yidhahdo qudhoodu ra'ya waa diidaan qiyaaska oo ibnu xasmi sheikha la yidhaahdaa abu moxamed caliy ibnu axmed ibnu xasm saaxib almuxalla waxa uu ku celceliyaa alqiyaasu kulluhu bailun mar baa masaladu joogu yidhahda qiyaaska dhammaantii waa bail alqiyaasu kulluhu bailun walow kaana shayun minhu xaqan lakaana hada cayna albail mar ba waa masaladu joogu qiyaasku dhammaantii waa wada bail laakiin qiyaaska wax xaqi hadduu ku jiri lahaa kuma jiree taa aynu haynaa iyadu waxay noqon lahay baatilka laftiisii ama baailkii oo qayaxan kolba masaladu joogo sidaa yidhahda walaw kaana shayun minhu xaqan lakaana hada cayna albail marka aad iyo aad buu ugu fogaaday radinta uu qiyaaska radinaayo waxyaalo badan baan u daliishaday waa mida wuxuu u daliishanaya aayaadka xukumka sheegaya o dhan in ilxukmu ila lilah ma odhan kartaan qiyaasku waa xukumkii ilaahay waman lam yaxkum bima anzla allah faulaika hum alkaafiruun faulaika hum alظaalimuun faulaika hum alfaasiquun falaa warabbika laa yu'minuuna xata yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayta wayusalimuu tasliima aayaadka xukumka ku soo arooray oo dhan buu soo sardiya aasaarta aynu qaarkood tilmaanay ee ay qaarkood qiyaaska ceebaynayaan qaarkoodna ra'yiga ay ka digayaan kuwaana waa soo arooriyey waxay kaloo kaga jawaabaan oo ay yidhaahdaan adiladan aad daliishanaysaan yacni waxa weeye maxalunisac aynu isku hayno maaha muraadkiinu wuxuu u dhacayaa nebigaa wax qiyaasto annaguna waxbaanu qiyaasan karaa dee nebigu hadduu wax qiyaastay aniguna waxbaan qiyaasan karaa suuragal maaha bay yidhaahdeen nebigu waxbuu xalaalayn jiro waxbuu xaaraantinimayn jira adiguna ma xalaalaynaysaa oo ma xaaraantinimaynaysaa ilaah iyo rasuulkiisu waxay sheegeen ama qiyaas ha lagu magacaabo ama yaan lagu magacaabina in la aqbalayo maxalu nisaac aynu isku hayna maaha waayo rasuulku waa macsuum sala allahu alayh wasalam ma khata'ayo laakiin shiikan ijtihaadka arrinka ku samaynaya khata ayaa asiibaya ida xakama alxaakimu faijtahada uma asaaba falahu ajraan wa ida xakama faijtahada faakطaca falahu ajrun ee khata ayaa asiibaya qiyaaska uu qiyaastaa inuu xujo yahay baynu isku haynaa kaynu isku haynaa waa kaas haddaad tidhahdo nebigaa wax qiyaasto ana waxbaan qiyaasanaya bimacnaa siduu nebigu uqiyaastaan uqiyaasanaya isdilaalka qiyaas buu ku dhisan yahay waad ka qiyaasanayso siduu nebigu wax uqiyaastaan ana uqiyaasanaya mas'alo kale weliba oo masaladu qiyaastay aan ahay waxa la isku hayo ee lagu doodayaana waa qiyaas waxaad u daliishatayna waa qiyaaska laftiisii qiyaas baad qiyaas iigu daliishatay nebigu hadduu wax qiyaastay adigu mas'aladuu qiyaastay mas'ale aan ahay inaad qiyaasato maxaa kuugu daliila taynu isku hayna maxalulisac waa taas shawkaan laftiisa saasuu udhigayaa meesha la isku haya laba shay la iskuma haya buu odhanaya kitaabkiisa irshaad wuxuu odhanayaa fi lumuuri dunyawiya umuuraha markaa adduunyada in wax la qiyaasan karo khilaaf kuma jiro qiyaas kitaabka iyo sunnada ku soo aroorayna inuu xaq yahayna khilaaf kuma jiro layskuma hayo laakiin caalim mujtahidi mas'alada markaa uu qiyaasto oo khata'i karo asiibi kara ta laysku hayo maxalunisac waa taas calaa kulli xaal haddaad eegto saniica saxaabada masaa'il badan bay markaysa markaa qiyaas ay wax markaa qiyaasteen ay ku dhiseen si sariixa wax qiyaaska u diidayna saxaabada lagama hayo aan ixtimaal ku jirin aasaartan la soo arooriyeyna waxay yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa in looga jeedo ka baatilka ah waxaa loo waxa ra'yi iyo qiyaas yani markaa ceebaynaya ama dhaleecaynaya ee saxaabo iyo taabiciin laga soo wariyey waxaa lagu xambaaraya qiyaaska noociisa baatilka ah wamaa ruwii min damihi faqad cuni bihi aladii cala alfasaadi qad buni wixii dhaleecayntiisa lagu soo wariy lagu soo wariyey la dhaleecaynayo qiyaaska waxaa looga jeedaa qiyaaska fasaadka lagu dhisay qiyaaska nooca faasidkaa waayo qiyaasku waa wada sax lama laha minhu faasidun wa minhu saxiixun marka qiyaaska kiisa faasidkaa baa lagu xambaaraya oo ku saabsan yahay ijmaacyada ay culammadu sheegeen oo xaq wixii markaa u dhigmaa inay xaq yihiin lama yani markaa mithli la ah taasna waa la cuskanaya waa la daliishanaya taana waa la cuskanaya oo waa la daliishanaya marka waxa weeye sababku waxay tahay kolley qiyaaska inuu ka mid yahay nooca xaqa waayo saxaabtii culammadu ay salafan wa khalafan isticmaaleen cid saxaabadii diidayna aan la haynin oo yihi qiyaasba ma jiro fii bacdi almasaa'il waa dhici kartaa in ishkaal ka galo qiyaaska la qiyaasanayo lakiin min xaysu alaslu inay qiyaaskaba wada diideen yani cid cadoo lagaa hayaa ma jiro marka qiyaasku waxa weeye waa daliil tabaci ah lakin shuruudo badan buu leeyahay haddii shuruudaha wax la waayo wuxuu noqonayaa qiyaas baila haddii shuruuddiisu dhamaystirantana wuxuu noqonaya qiyaas saxiixa buu noqonaya qiyaas saxiixa ayuu noqonaya aayaadkan iyo adiladan ay u daliishanayaan qolyaha qiyaaska diidaya ee xukunka in alxukmu ila lilah amara an laa tacbudu ila iyah ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر يعني كل ذلك waxay markaa ku saabsan tahay waxa weeye wixii markaa daliil yani nasgareeyey la hayo oo aayada ama xadiisa inaan laga tallaabin ee sidaa loo nasgareeye loo qaato ama khaas ahaantiisa ha loo sheego ama cumuuma ha soo guda gasho layskuma hayo taas taana in wax laga qiyaasto qiyaas lagu sameeyo se qiyaas saxiixa ma noqonayso oo qiyaaskii nas khilaafa waa qiyaas bail ah laa qiyaasa maca nasi bay qaacidadu tahay meel qiyaas joogo waxba meel nas joogo meel nas joogo waxba lama qiyaasto aayad ama xadiis haddii la hayo in la qiyaastaa ma banaana waxaa lagu xambaarayaa aasaartan ay sheegayaan culammadu awalu man qaasa ibliis waayo ibliis qiyaas u sameeye maxay tahay qiyaasun fii mukhaabarati nas qiyaasu nas ka horgeynaya bay ahayd aadam u sujuud baa la yidhi markaasuu wuxuu ka qiyaastay maadaama maadada layga abuuray ay ka khayr badan tahay maadada aadam laga abuuray anna waa ka khayr badnahay marka inaan u sujuudaa ma suuragal ah qaala ana khayru minhu khalaqtanii min naari wakhalaqtahu min tin marka waa qiyaas nas laga horgeynaayo wاlkhulfa linasin aw ijmaacin daca fasaada اlictibaari kulu man waca saaxib اlmaraaqi waa ka odhanaya yani waxa weeye khilaafka uu qiyaasku khilaafo nas ama ijmaac waxay ku magacaabeen culamadoo dhami yani marka waxa weya yani qiyaas baa jira wاlkhulfa linasin aw ijmaacin daca bimacnaa sama baa looga jeeda daca macnaheedu waa maxay waxaa looga jeedaa sama waxay ku magacaabeen kulu man wacaa mid kastoo cilmiga weeleeyey alkhulfa linasin aw ijmaacin khilaafka uu qiyaasku khilaafo nas aayad ama xadiis ama ijmaacu khilaafo waxay ku magacaabeen fasaad اlictibaar yani qiyaas fasid alictibaara bay ku magacaabeen qiyaas in la tixgeliyaa yani ay tahay fasid mid aan sax ahayn qiyaas baila waa jiraan bacd اfuqahaa oo waxa weeye markaa yidhi qiyaasyada qaarkood nusuusta qaar ha laga hormariyo lakin waa qowl baila oo xanafiyadoo kale waxay yidhaahdaan raawigu haddii aanu faqiih ahayn xadiiskiisuna markaa uu khilaafo qiyaaska qiyaaskaa la qadimayaa bay yidhahdeen waa shari baila iyagu la yimaadeen ay adiladay khilaafsan tahay maalikiyadana waxaa macruuf ah oo kutubtooda usuulkii si badan u qoraysaa xadiiska aaxaadka iyo qiyaasku hadday iskhilaafaan in qiyaaska la hormarinaayo saas aawadeed buu markaa saaxib almaraaqi odhanaya wاlxaamilu اlmuطlaqu wاlmuqayadu wa huwa qabla ma rawaahu اlwaaxidu yani cidda wax qiyaasataa waa mujtahid muطlaqa ama waa mujtahid muqayada mujtahid madhabeed cid kale wax ma qiyaasato cidda wax qiyaasanaysa waa u tegi doona insha allah wa huwa qabla ma rawaahu lwaaxidu qiyaasku waa ka horeeyaa wixii markaa mid soo wariyey oo xadiis aaxaadii hadday iskhilaafaan qiyaas qiyaaskaa la raacaya xadiiska aaxaadkana waa la tuuraya saaxibulmaraaqib asaa ohanaya kutubta usuulka maalikiyadana masalada noocaasi mudawan bay ku taho si badan bay ugu qoran tahay inkastoo sheikha la yidhahdo maxamed amin amiin shanqiiqi ee usuuliga ahi uu yidhi warkaas caanbaxay ee kutubta maalikiyada ee usuulku ay qoraan imaam maalik ma qabin wuxuu ahaa arin khalad ku dhacay nisbaynta loo nisbaynayo imaam maalikna waa kalad walow masaladaasi mudawanba ha ku ahaato badanka kutubta usuulkaee maalikiya ha ku qoraatee dabeedna wuxuu soo qaatay qisadii ku saabsanayd yani diyada qaanta gabadha yani qoonta baan ujeedaa qoonta gabadha loo geysto haddaynay markaa saddex meelood oo meel diyada aynay gaadhin inay ninka la mid tahay masalada noocaasa inuu fatwooday imaam maalik isagoo weliba u cuskanaya xadiis aaxaada oo bale aan musnad ahayna mursal ah mursal ah oo yani waxa uu saciid ibn اlmusayib ayaa rabiica la kulmay rabiicana waa sheekhu malik markaasuu yihi rabiica weydiinaya rabiicata bn abi cabdiraxmaan rabiicata ra'yi baa la odhan jiray waxa la yidhi wuxuu ku yidhi saciid ibnu musayib oo taabiciyuu su-aalayaaye gabadha haddii qoon loo geysto oo qoontaasi ay tahay faraheeda far ka mida haddii la jaro mabteedu waa imise buu ku yidhi markaa saciid ibnu musayib markaasuu yihi waa toban halaad saciid baa ku jawaabaya bal mid labaadna haddii la jaro ka waran oo laba la jaro markaasuu yihi waa labaatan saddex farood haddii la jaro ka waran waa soddon afar haddii la jaro ka waran buu yihi markaasuu yihi waa labaatan yacni afar haddii la jaro hadduu afartan yidhaahdo sulusu diyihii bay dhaafta markaasuu yihi waa labaatan markaasuu yihi ma markii qoonteedii weynaatay oo musiibadeedii darraatay baa qaanteediina yaraatay bimacnaa magteedii ay yaraatay saciid ibnu sayb ba wuxuu ku yidhi a ciraaqiyun anta war ma ciraaqi baa tahay markaasuu rabiica u jawaabo markaasuu wuxuu yihi bal caalimun mutasabitun aw jaahilun mutacalimun labaan mid ahayo ama caalim wax iska hubsanayaan ahay ama jaahil wax baranayaan ahe labada mid baan ahay iga jawaabay markaasuu yihi hiya sunnatu ya bna akhi arrinkaa aan kuu sheegay waa sunnihii weeye yani markaa inankaan adeerka u ahaayo sunnihii weeye imaam maalik taasoo kaleu qaatay waxaana la ogsoon yahay arrinkaasi qiyaaska siduu u khilaafsan yahay marka maxamed amiin shankiidi wuxuu leeyahay yani imaamka markaa taa qaatay ma suuragal aha in la yidhaahdo qiyaas iyo nas hadday iskhilaafaan qiyaasku hormarinaya yani qiyaas iyo xadiis baan ujeeda aaxaad ah nas oo dhan maaha qiyaas iyo xadiis aaxaadi hadday iskhilaafaan qiyaasku hormarinaya in la yidhaahdaa ma suuragal aha marka wuxuu odhanaya arrinka noocaasa wax shawaahidoo loo hayaa ma jiro ama masalada ku saabsan xadiiska inuu qaadan waayo almutabaayicaani bilkhiyaari taas waa asbaab ukhra oo inuu qiyaas qadimay maaha wax macruufkaa imaam maalik xadiiska almutabaayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa xadiiskaa inaanu qaadan waa masalada la yidhi sheekh kaleo markaysaga ay isku wakti ahaayeen oo aqraan ahaayeen ayaa lagu yidhi imaam maalik xadiiskii almutabaayicaani bilkhiyaari ma qaadano wuxuu yidhi markaysaga labada wax kala iibsanaya wax khiyaara male markaasaa ibn abi di'd ba wuxuu yihi yustataabu maalikum fain taaba wailaa duribat cunuqh maalik waa la toobad weydiinaya ka toobadkeen baa la odhanaya warkaa uu yihi hadduu toobad keeno waa la daynaya haddii kale kurkaa laga jaraya waa shiikha isku wakti ahaayeen ibn abi di'd baa la odhan jiray waa shiikhii ka horaan qoray muwaaa oo imaam maalik muwaaa waa laga horaan qoray ibn abi dibi baa ka mida ragga ka horaan qoray markaasaa muwaai markuu qorayey baa la yidhi maxaad muwaaa ka qoraysaa yani ibn abi dibi baa qoray muwadao kaaga waxba loogama baahna ma kaana lilaahi baqi buu yidhi wixii ilaahay loo saabti yeelaa baaqi buu noqdaa maanta ibn abi dibi muwadaiisa lama yaqaan wax ka waramaya xataa makhduudadiisu halkaasay taallaa wax yidhaahdaan anugu ma arag iska daa in la daabaco oo laga faa'iidaysto o la tadaawulo iska dhaafay kii imaam maalikna mashriq iyo maqrib ayuu ka dhacayoo qabuul buu helay almuhim taa xadiidka qaadashada uu qaadan waayey dee waxay la mid tahay culamada qaarkood inay bacdulaxaadiis ku camal fali waayeen ama markaysaga markaa asbaabo kala duwan bayna u dhacdaa inuu caalim culamada ka midii inuu bacdulaxaadiis ku camal fali waayo waxaana ka warramay sheikh islaam ibnu taymiya kitaabkiisa rafcu lmalaam can ilaimati alaclaam toban sababood ay dhici karto caalimku inaanu u qaadanin xadiidka ayuu ku sardiyey kitaabkaasoo ku sharxay markaa saas aawadeed yani xujo noqon mayso qaacidadaasuu qabaa in la yidhaahdo hal xadiis oo aanu qaadan baa la arkay yani ma noqonayso qaacide markaysagaa laga dhigo in la yidhaahdo yani wuxuu qabaa qiyaaski iyo xadiiska aaxaadki hadday iskhilaafaan in qiyaaska la hormariyo marka shankiidugu cala kulli xaal masaladaas aad bu ugu dheeranaya calaa kulli xaal sawaabku waxay tahay qiyaasku hadduu nas khilaafo walow xadiis markaysaga yani xasanana ha noqdeen aan darajatu sixaba gaadhsiisnayna xadiiskaa la qaadanaya adiladanna waxay tilmaamaysaa mas'alo nas leh inaan markaa qiyaas lagu khilaafin taasina waa xaq laakiin ma tilmaamayso masale nas aanu ku caddayn mas'aladii naska lahayd in la haleeshiiyo oo la yidhahdo tanna waa lamid hamadidi marka uu ilahay yihi fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi warasuuli in kuntum tuminuuna bilahi walyawmi alaakhir haddaad shay isku qabataan ama ku murantaan oo isku khilaaftaan ilahay iyo rasuulkiisa u celiya bimacnaa kitaabka ilahay iyo sunada rasuulka sala allahu alayh wasalam u celiya haddaanay marka waxa kitaabka ilahay iyo sunada rasuulka masaladii ku caddayn masaa-isha kale ku cad ta ugu dhowaanshaha badan in la haleeshiiyaa miyay diidaysaa kitaabka iyo sunadii in loo cesho sababtoo ma waa radin loo celinayo yani kitaabki ilah iyo sunadii rasuulka qiyaaska saxiixa ah oo mas'aladii mansuuska ahayd ee lagu nasgareeyey kitaabka iyo sunada ayaa mas'alo kalean lagu nasgaraynin oo shabahdoo lamidaan waxba kaga duwanayn la haleeshiinaya waayo culamadu waa kuwa ku ijmaacay wa ajmacuu cala ana nadiira alxaqi xaqun wa nadiira albaili bailun waxay ku ijmaaceen xaqa wixii shabaha inuu xaq yahay wixii baailka shabbahana inuu baail yahay shareecaduna laba shay oo mutamaasilayn ah oo isshabbahaan sinaba u kala duwanayn ma kala farqiso laba shay oo kala duwan oo muftariqayn ahna yani ma kulmiso qaacidada caynkaasna way ictiraadeen qolyaha qiyaaska diidaan oo waxay yidhahdeen shareecadu waxyaalo kala duwan inay kala farqisay waxyaalo markaa yani kala duwan inay isku xukum ka dhigtay ama waxyaalo isku mida oo isshabbaha inay kala farqisay adilaanu haynaa maxaa ka mida baa la yidhi waxay yidhaahdeen weysada iyo tayamumka in la weysaysto iyo in la gagabaysto yani waa laba shay oo kala duwan midna biyaa laysku maydhayaa laysku xalayaa ya oo si cibaado ah laysugu xalayaa oo niya weheliso xubno makhsuus ah midna waxa weeye yani boor baa la ysmarinaya waa laba shay oo kala duwan isku xukun baana laga dhigo tahaaray markaysagaa labaduba yani yihiin mid waliba waa tahaaro mid waliba waa tahaaro ashyaa waxa weeye isku nooca oo la kala farqiyeyna waa jiraan oo yani la kala saaray ashyaa yani isku nooca oo la kala farqiyeyna waa jiraan calaa kulli xaal waxyaalahay misaalinayaan ee ay markaa tilmaamayaan in ashyaa kala duwan isku xukum laga dhigay waa umuuro tacabudi ah umuuraha noocaasna umuurihii qiyaasku gelayay maaha ashyaada marka waxa weeye isku nooca marka ay u qaateen inay isku nooc yihiin oo haddana la kala farqiyeyna faariq muctabara udhexeeya ama waa arrin tacabudi oo aan qiyaas shaqo ku lahayn umuuraha la yidhi waa la qiyaasanayaan umuurta tacabudiga kuma jiro ee waa ashyaada macquulul macnaha la yidhaahdo ee sababta sidaa loo yidhi aynu u fahmaynee garanayno marka sidaas aawadeed yani sababku waxay tahay qiyaasku inuu waxa weeye markaa nooc saxiixa inuu leeyahay adilada ay sheegayaan ee soo deliishanayaanna inayna diideyn waxaana si fiican masalada ibnu xasmi u radinaya sheekha markaa calaamada ah ee la yidhaahdo maxamed amiin shanqiidi oo markaysaga yani muxaadaradiisii la odhan jiray ihbaatu alqiyaasi calaa munkiriihi masale yani risaale la yidhaahdo oo muxaadaro asalkeedu ahaa mudakiradana aakhirkeeda lagu daabacay tafsiirkii uu ka dhigi jiray masjidunabowiga uu ka dhigi jiray yani markaa uu ku soo qaatay oo isagoo aayaadka sharxayo maalin yani markaa darsigaas mawduucaas uu ka hadlay ou markaysaga ibnu xasmi aad iyo aad u radiyey ayaa markaa waxaa jirta markaa si fiican baanu masalada ugu radiyey waxaanu tilmaamay ibnu xasmi marka waxa weeye uu leeyahay masaa'il badan buu ku shaadoobay waxaa ka mid a qiyaaskii uu diidayey ribada riba alfadli la yidhaahdaa lixdaa shay ee markaa xadiidku nasgareeyey keliyay ku koobanta nooc toddobaad laguma dari karo haddii nooc toddobaad lagu daro oo loo idaafeeyo waa xukmun bigayri ma anzala allah waa xukum yani wax lagu xukumaayo waxaan ilaahay soo dejin dabeedna adiladu uu cuskaday dawaahirka adilada ayuu daliishaday oo wuxuu odhan jiray marka waxa weeye ninka la yidhaahdo ibnu xasmi alam taclamuu anii daahiriyu wa anii calaa maa badaa xataa yaquuma daliilu yaydaan ogeyn inaan daahiri ahayo nafkaa wixii ka muuqda un anigu inaan qaato ilaa daliil khilaafsan nafka la helo sidaa miyadaa inka warqabin weliba waxaa xusid mudan ibnu xasmi abwaabta daahiri kama wada aha ictiqaad markii la joogo daahirkii waa khilaafay ta'wiilaad buu ku dhacay oo wadaadka yidhi afar qur'aan baa jira marka la qur'aanku ma makhluuq ba mise waa hayru makhluuq afar qur'aan baa jira qur'aankaad weydiinaysaa waa kii ma macaanida ilaahay daatadiisa ku jirtaad isu'aali ma qur'aanka lagu lafdinayaad isu'aali ma kalaabaha lagu xifdinayaad la su'aali maka markaa yani xibriga ku qoran baad isu'aaliya khadka ku qorane masaaxiifta ku sugan shaki waxaan ku sugnayn saddexda kaleba inay makhluuq yihiin buu yidhi mooyaane macaanida ilahay daatadiisa ku jirta taasi makhluuq ma aha waatuu ku radinayo ibnuqayim aljawziya kitaabkiisa laha ashaafiyat alkaafiya uu ku radinayo yani wujuudaadkii ay sheegi jireen yani wujuudaat alarbac maraatib اlwujuudi arbac faqad xaqiiqaة tasawuru lafdu fakad suyuudi baa kulmiyey oo beytkaa ku kulmiyey yani wujuud in la yidhaahdo wujuud banaani bilkitaaba wujuud lisaani yani markaa binutqi yani in la yidhaahdo yani in afka markaysagaa shaygu wujuudaad kala duwan buu yeeshaa bimacnaa ictibaaraad weyi wujuud xaqiiqiyo khaarija dihni inuu ka jiraa waxa w wujuud haddaad og tahay markaysaga masaajidkani inuu jiro jiritaanka uu jiraa haddaad afka ka sheegto waa nooc jiritaana haddaad markaysagaa qalbiga ka garato waa nooc jiritaana haddaad markaysagaa qorto waa jiraa waa nooc jiritaana laakiin halkaa inuu taagan yahay ya yaanu marka iska ahayn un wax markaa khaarijka aan ku lahayn wujuud ee uu yahay wax dabadda markaysagaa khaarija dihni maskaxda dabadeeda jiritaan ku leh waxa weye waa jiritaanka dhabta ah aiiiga waa kan kuwan kale la farc bay ka yihiin waa umuur ictibaari ah calaa kulli xaal warka noocaasa waxa weeye umuuro fara badan ayuu dawaahirtii ku khilaafay saas aawadeed baab lictiqaad yani waxyaalo badan oo ka mida hadday sifaadka iyo markaysaga tafdiilka umuuraha ku saabsan saxaabada lakala fadilaya iyo umuuraha noocaas oo kale waa la iska ilaaliya waayo saxaabada wuxuu u qabaa abubakar inaan ugu fadli badnayn zawjaat rasuul baa ugu fadli badan buu la yidhahdaa halkaasu ka fadkudiyey ifaadkii ta'wiilaad buu ku dhacay bahal mantiq la yidhaahduna ka daba dhacay oo yani markaysaa meeshaa ka riday marka markuu leeyahay alam taclamu anii daahiriyun baab lictiqaad daahiri kama aha waa khilaafay taas inxiraaf badan bu halkaa kaga dhacay laakiin calaa kulli xaal ibnu xasmi markuu radinaayo haddaba wuxuu odhanayaa maadaama aad tiri waxa weeye umuuraha markaa ribada riba alfadli lixdaa nasku sheegay lagama kordhin karo nebigana jawaamiculkelim baa la siiyey intaa wax ka yar markiisa markaa haddii haddii waxa weeye markaa madcuum oo dhan loo jeedo isagaa sheegi lahaa kullu macuum keliyuu iska odhan lahaa ama kullu makiil keliyuu iska odhan laha ama kullu mawsuun keliyuu iska odhan lahaa ama kullu mudakhirin mudakharin wa muqtaatin buu odhan lahaa marka nebigu siduu sheegay si aan ahayn bay la yimaadeenoo xukum xukumkii nebiga khilaafsan bay la yimaadeen masalada noocaasuu kala niqaashaya iyo masaail kale markaasu wuxuu odhanaya culamada aimada ah ee aad markaa waxa weeye hadalkooda markiisa markaa aad yani sida aadaab daradu ku jirto aada u radinayso ee tanaaqudaadkooda markaa odhanayso saasay wa tanaaqudeen oo sidan bay yidhahdeen oo sidan bay yidhaahdeen yani dawaahirta nusuusta aad sheeganayso iyagaa kaaga dhow maala imaamu shaafici raxmat ullaahi calayhi wuxuu qabaa in waxa weeye riba alfadli shayga macuumkaa wixii ucmiya macuumee la cuno inay ribadu gasho wuxuu daliishanayaa xadiidka muslim saxiixa kusoo wariyey aacaamu biacaami mislan bimislin xadiiskaasuu daliishanaya bal naska daahirkiisa ma isagaa u dhow mise adaa u dhow aacaamu xadiiska markaysa yani markaa macmar ibnu cabdillaah almuzani ee muslim saxiixa ku soo wariyey aacaamu biacaami mislan bimislin yani waxa weeye taasuu daliishanaya daahirka naska ma isagaa u dhow mise adaa u dhow waata kale culamada markaad tidhi cilada ribada ee ashyaadan ku sugani waxa weeye waa markaa wasni oo mawsuun inay yihiin waxay deliishanayaan axaadiista صaxiixaanka bukhaariiyo muslimba soo wariyeen oo marka ashyaadaa la sheegay layi wakadalika almiisaanu ay ilmawsuunu baa loo jeedaa naska bukhaariiyo muslim saasay sheegayen wakadalika almiisaanu marka waxa weeye sidaas aawadeed bay u yidhahdeen wax kastoo mawsuun ay ribadu gelaysaa qolada markaa tii waxa weeye yani makiilka tidhi waxay deliishanaya xadiiska ibnu xibaan markaasuu xadiiska ka hadlaya culamada qaarkood inay ka hadleen oo ay markaysa markaa daciifiyeen dabeedna isagu wuxuu marka arjaxaya xadiisku inuu xasan yahay markaasuu odhanaya markaysaa riwaayu keenaya oo ibnu xibaan soo wariyey oo riwaayada uu taxsiininayo wakadalika kulu maa yukaalu wayuusanu bal dawaahiru nusuus ibnu xasamow ma adaa u dhow mise aimada akaabirta ada kaaga dhow daahirkii nusuusta iyaga laftooda ayaa kaaga dhow masaail kale usoo qaadanaya waxaa ka mid a masalat alcawl wuxuu qabaa ibnu xasmi fariida ma cawsho faraa'idka wax cawlaaba ma jiro ra'yigii markiisa markaa waxaa yani wuxuu qaatay cabdillahi ibnu cabbaas dabeedna wuxuu yihi dadku markaa siday u kala xoog badan yihiin baanu u kala hormarinayna masaladii markaysa markaa uu keenay masale aan ahayn buu sheikhu keenaya markaasuu odhanaya waxa weeye ila adiga yidhi markaysaga markay iscaaridaan ahlulfaraa'idku kuwa wakhtiyada qaarkood dhaca way ka daciifsan yihiin kuwaan marnaba dhicin kuwaan marnaba dhicin baa laga hormarinayaa kuwa wakhtiyada qaar dhaca markaasuu wuxuu odhanayaa de waxa weeye masalo intuu keeno ayuu wuxuu odhanaya markaysaa balqolada dhacaysa waati balqoladeebaad markaa fariido sii jirinsa wakti horea kolley igu dambeysay hadda marka waxawa yani aada uma yani masaladii markaysaga bidabdi aada marka uma xasuusni marka waxa wey ala kuli xaal yani baxsigaas ha loo noqdo marka qiyaasku waxa weeye adilada sharciga waa ka mid yahay lakin waa daliil tabaci ah adilada asalkii waa maxay waa alkitaab iyo suna ijmaaca iyo qiyaasku waa daliil tabaci o kitaabkiiyo sunada daba jooga waktiga wax la qiyaasanayaana waxay tahay wakti wax kale loo waayo daruura keensatay daruura inay keensato markaa laga fursan waayey daruuro daraaddeed wax loo qiyaasanayana aimadu waa nasgarayeen imaamu shaafici baa kitaabka arisaala la yidhahdo ku nasgaraynaya arisaala kitaabkiisa la yidhahdo aakhiru safxa safxadda ugu dambaysa ee kitaab arisaala ka mid a wuxuu ku nasgaraynaya in waktiga wax la qiyaasanaya ay tahay waxa weeye waktiga daruurada ee nas la waayo oo wuxuu yihi wanaxkumu bilijmaaci uma alqiyaasi wahuwa adcafu min hada ijmaacna waa ka daciifsan yahay walakinaha manzilatu daruura hayeeshe waa manzilo daruura liannahu laa yaxilu alqiyaasu walkhabaru mawjuudun qiyaas xalaal ma aho ma banaana iyadoo nas joogo kama yakuunu tayamumu tahaaratan fi safari cinda alciwaazi cinda alciwaazi min almaa sida markaa loo gagabaysanayo marka biyaha la waayo walaa yakuunu tahaaratan ida wujida almaaw yani طahaarana aanu noqonay marka biyo la helo waxau ka odhanaya aakhiru الصفxa yani xaashida ugu dambaysa kitaab risaala yani taxqiiqa axmed maxamed shaakir شhan boqol iyo sagaal iyo sagaaشhan ilaa lix boqol almuhim sidaa waxa weeye imaamu shaafici uu nasgareeyey kitaab risaala uu ku nasgareeyey wakadalik imaamu axmed ibnu xambalna saasuu raacay qiyaasku inuu daruuro yahay oo wakti laga fursan waaye un ay tahay waktiga markaa la isticmaalaya xaafid ibnu xajar alcasqalaanina kitaab alaxkaam gudihiisa oo saxiixu bukhaariga ka mid a akhdu mujalad wuu kaga soo naqlinaya marka isagaa inuu imaam axmed ibnu xambalna sidaasi leegiyi aan u soo noqona haddaba qiyaaska garanay qiyaasku in markaa nooc muctabari inuu ku jiro muxuu qiyaasku ka kooban yahay muxuuse tacriifkiisu yahay qiyaasku wuxuu ka kooban yahay afar rukni ama afar tiir ayuu ka kooban yahay afartaa tiirna tacriifka laftiisana waa ka muuqataa waa farac iyo asal iyo xukum iyo cilo ama jaamic afartaa umur wey arkaantiisa afarkee uu leeyahay waxay shabahdaa arkaanta tashbiiha tashbiiha arkaantiisu waa maxay waa mushabah iyo mushabahu bihi adaatu tashbiih wajhu shabah adamarta mushabah waxa weeye waa kan yani markaa la shabahayo mushabahu bihi waa kan lagu shabahayo haddaad tidhahdo zaydun kalasadi asad waa mushabahu bihi zaydna waa mushabah adaat tashbiih waa markaysaga xarafka ama markaa isimka yani markaa aaladda isku shabihidda laga qaadanayo mil asadi ama kalasadi fi shajaacati markaad tidhaahdo waa tashbiiha wixii saaiq ka dhigay yani waxa weeye wey waa shajaacada ama geesnimada arkaanta marka qiyaasku sidaasoo kale ay ka dhigan yihiin faraca mushabah baa la yidhahdaa asalku waa mushabahu bihiga faracii marka waa mushabah oo kale u ka dhigan yaha ujeeda asalkuna waa mushabihi bihi oo kale u ka dhigan yahay bimacnaa maqiis weeye waa la qiyaaste asalkuna waa maqiisu calayhi oo mushabahu bihi ka dhigan waxa la isku haleeshiinayo oo xukunka ah shajaacadoo kale u ka dhigan yahay waa xukunkii la gudbinayey adaatu tashbiihna waxay ka dhigan tahay jaamici lagu kulminaayey bay ka dhigan tahay marka arkaanta afarta uu ka kooban yahay faracu waa maqiis asalku waa maqiisu calayhiga laga qiyaasanayo haddaad tidhahdo misaalka markaa inaynu ku fahanun baynu uga dalleenahay haddaad tidhahdo bariiska waa farac yani shaciirka ama timirtuna waxa weye waa asalo waa maqiisu calayhi xukunka looga qiyaasanaya waxa weye waa taxriimka cilada laisugu gudbinaya waa طucmiga ama waa kayilka adamarta marka waxaad odhanaysaa beriisku wuxuu ka dhigan yahay ou la mid yahay burka ama shaciirka ama timirtu la mid yahay jaamica kulminaya ama ciladuna waxa weeye waa طucmiga cuntanimo waa kaylka waa markaysaga beega in mid walba la beego ama la galameeyo waa wasniga in la miisaamo yani marka aaraada madaahibta kala duwan xukunka loo gudbinaya waxa weeye waa xukmu riba oo waa taxriim inuu xaaraan yahay ila bisharطayn haddii jinsigiisa lagu iibinayo mislan bimilin yada byad haddii nooc kale oo ribowi ah oo ay cilada ka midaysan yihin lagu iibinayana waa laba shari hata haddii waxa weeye shay kale oo aan la jinsi ahayn oo la nooc ahayn lagu iibinaayo faida اkhtalafat hadi اajnaas fabiicuu kayfa shiئtum ida kaana yada byad hadday jinsiyadaasi iskhilaafaan oo kala duwanaadaan waxay isugu iibisaan sidaa doontaan bimacnaa tamaasub iyo tafaadul inay isleekaadaan iyo inay kala bataan waa goorma ida kaana yadan biyad waa hadday naqa tahay an ama hay soo gelin laakiin waxa wey waa goorma waa haddii cilada ribada ay ka midaysan yihiin laakiin cilada ribada hadday ku kala duwan yihiin oo kala cilo ay noqdaan waxa weeye laba shay oo ribowi ah oo ribal fadli gasho oo aan isku cilo ahayn sidii la doonaa la ysugu iibin karaa tafaadul iyo tamaatul naqas iyo dayn sidii la doonaa la ysugu iibin karaa laakiin bisharti waa maxay waa in cilatu riba ay ka midaysan yihiin waktiga la odhanayo faida اkhtalafat hadi اajnaas fabiicuu kayfa shiئtum ida kaana yadan biyad waa cilatu riba inay ka midaysan yihiin ay طucmi isla yihiin ama naqad marka ay isla yihiin iminka dahabka iyo fidada haddaad isku iibinayso dahabka iyo lacagta haddaad isku iibinayso waa inaynay soo gelin wax amaaha laakiin kala badnaansho iyo isla ekaansho sidii la doonaa loo iibin karaa haddaad isku iibinayso bariis iyo timir ciladii ribada waa iskaga mid laakiin jinsigii ama noocii baa kala duwan tafaadul iyo tamaasul isla ekaanshiya kala badnaansho sidii la doonaa loo iibin karaa laakiin bariis iyo timir hadday yihiin bisharti waa inay waxa weeye naqad labaduba noqdaan amaahi waa inay soo gelin amaahi waa inay soo gelin haddaba waxa weeye dahab baad ku iibsanaysaa markaa bariis waad amahan kartaa dahab baad waxaad ku iibinaysaa bariis baad ku iibsanaysaa cilatu riba dahabka iyo bariisku kama midaysna waa kala cilo waa la amahan karaa sidii la doonaa laisugu hadday amaah tahay iyo hadday naqad tahay iyo hadday tafaadul tahay iyo hadday tamaasul tahay sidii la doonaa laisugu iibin karaa wahaakada dahab baad dahab ku iibinaysaa tamaasul baa shardiya inay isla ekaadaan naqadna noqdaan marka labada shay laysku iibinaya hadday ribowi yihiin cilatu ribana ay ka midaysan yihiin kala jinsisay yihiin oo kala nooc yihiin fabiicuu kayfa shiئtum ida kaana yadan biyad saasay kurumooda sidaas ayay markaa ku rumoodaysa calaa kulli xaal waxay u misaaliyaan culamada qaarkood misaal yaro jaban inkastay yidhahdeen misaal lama bushiyo waxay yidhaahdaan nabiidka nooca muskirka ah ee aan cinab laga samayn waxaa looga qiyaasanayaa khamriga marka nabiid almuskir waa farac waa maqiis khamriguna waxay u jeedaan wixii cinab laga sameeyey wax sakhraamiye ah waa maqiisu calayhi xukunku waa taxriim ciladuna waa iskaar waa sakhraanin ciladuna waa sakhraanin marka marka hore farqintay kala farqinayaan yani waxa wey khamri waxaa la yidhaahdaa wixii cinab laga sameeya wax sakhraamiya taasaan musallam ahayn waayo rasuulkaa sheegay sala allahu alayh wasalam kullu muskirin khamrun kullu muskirin xaraam kullu khamrin xaraam saddexda riwaayo muslim baa saxiixa kusoo wariyey wax kastoo wax sakhraamiya waa khamri wax kastoo wax sakhraamiya waa xaaraan marka nas baa loo haya marka arrinka ku saabsan khamri waxa la wixii inab laga sameeyo keliya sidaas iyadaaba inay musallam u ahayn qiyaasku waa qaybsamaa wuxuu u qaybsamaa saddex qaybood qiyaasu cila qiyaasu dalaala iyo qiyaasu shabah qiyaasu cila waxaa la yidhahdaa ma kanat alcilatu fiihi muujibata lilxukmi qiyaasu cila waxaa la yidhahdaa cilada sharxeeda waa u tegi doonaayo waa waxay ciladu tahay mid xukunka waajibinaysa oo keensanaysa saynu halkanba ku tilmaano cilada culamada qaarkood waxay ciladu waa sabab waxaasu u cileeyey bimacnaa u sababeeyey wacilatu turaadifu sabab wa bacduhum alfarqa ilayhi dahab yacni cilo waxay muraadif u tahay oo san gelaysaa sababta wa bacduhum alfarqa ilayhi qad dahad qaarkoodna farqi la kala farqinayo cilada iyo sababta bay ku tageen oo siday ugu tageen waa maxay waxay yidhahdeen cumuum iyo khusuus baa udhexeeya cilo kastaa waa sabab laakiin sabab kastaa cilo maaha cumuum iyo khusuus baa udhaxeeya cilo kastaa waa sabab laakiin sabab kastaa cilo maaha oo ciladii maxaa u shardiya munaasabo oo munaasabay maxaa tahay maslaxay ku wareegeysaa xukunka in lagu xido waa inay ku jirtaa yacni maslaxo la soo jiidayo ama mafsado la daafacayo oo ay suuragal noqonayso in xukunka sharcigaa lagu xidho maslaxay ku wareegeysaa marka waa sabab in xukunka lagu xidhaa ay maslaxa ku jirto maslaxo la soo jiidayo ama mafsado la daafacayo marka cumuum iyo khusuus baa loo ay noqonaysaayo yani waxa weeye ciladii waa qayb ka mida sababta sababtuna waa ka guda ballaaran tahay waayo sababtii munaasaba waa ku jiri kartaa waxaana dhici karta inay ku jirin waaya cilo maxaa loogu magacaabay hadday sabab munaasaba ku jirto maslaxa ku jirto tahay ciladu tagayur bay tilmaantaa iyo isbedelo yani sababta noocaasina waxay keensataa takyiir lxukmi xukunka bedelaadiisa sidaasaa loogu magacaabo culamadu u isilaaxeen inay cilo ku magacaabaan mulaqu takyiirka iyagoo ka egaya magacyo badan bay leedahay muqtadi bay yidhaahdaan muujib bay yidhaahdaan muasir bay yidhaahdaan sabab bay yidhaahdaan cilay yidhaahdaan jaamic bay yidhaahdaan manaat bay yidhaahdaan dhowr iyo toban magac bay sheegeen waxaa se ugu isticmaal badan in manaati la yidhaahdo iyo in cilo la yidhaahdo haddaad aragto culamada odhanaysa manaatka xukumku ku xidhan yahay manaatu lxukmi huwa kada waxaa looga jeeda cilatu ciladiisaa loo jeeda isilaaxyada qaarkoodna qolyaha muctasilada la gaara bay yidhahdeen waxaa ka mida muujib iyo muasir oo kale in la yidhaahdo waxa weeye markaa xukunkii waa waajibinaysaa xukunka ciladaa waajibinaysa mise ilahay baa waajibiyey in la yidhahdo waa muasira xukunkay saamaynaysaa iyadaa keensanaysa qolyaha qaarkood waa diideen oo waxay yidhahdeen ereyada noocaasa ictizaal baa ku jira madhabulmuctazila uu ku soconaya ghazali wadaadka la yidhaahdo waxa uu yani qaatay isagu muasir in lagu iطlaaqi karo laakiin qeyd buu ku daro wuxuu ihi muasiratan biidn illaah xukunka waxay ku saamaysaayo ku ta'siirisaa bimacnaa ku keensataa ilaahay iidankiisa iskeed uma keensato saas yidhad marka qiyaasu cillo waxaa la yidhahdaa waxay cilada ku sugani ay tahay mid waajibinaysa bimacnaa keensanaysa iyadoo xukunka taa waxaa la yidhaha qiyaasu cilla cibaaro kaloo ka waabaxsan bay qaarkood ku cabiraan oo waxay ahan qiyaasu cilla waxaa la yidhaahdaa maa culliqa alxukmu binafsi lcillati fiihi binafsi alcillati qiyaasu cillo waxaa la yidhaahdaa qiyaaska xukunka lagu xidho cillada lafteeda lagu xidho oo waxaa jira waqtiyada qaarkood ba ciladii lafteedii waxaan ahayn ee laasimkeedii ah baa xukunka lagu xidhaa waynu u tegi doonaa qiyaasu dalal